الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر خيارك قال الناظم رحمه الله تعالى وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد ككون من طباع في اعتداد وعن سوشين خياركو مر لو قيبود وقيب صبو خيار تشيع خيار نقيصة خيار مركا كحلان دونيد مركاس أما تروي يكسو فكريد oo markaa khiyaaru lmajsi iyo khiyaaru shardi ayuu hayo isaga waynu soo marnay halkaa khiyaarulcayb ama khiyaaru naqiisa ayuu inooga gelayaa khiyaarulcayb ama khiyaaru naqiisa guud ahaan waa shaygii oo la kala iibsaday oo ceeb yeesha ceebtaasina saddex weji mid ayay ka timaaddaa wax la shardiyey oo la isku ogaa oo la yidhi shaygaa la kala iibsanaya waa inuu leeyahay oo meesha ka baxa sida masalan gaari la yidhi waxaa iyo waxaa waa inuu leeyahay waa inuu four wiil yahay waa inuu sen yahay oo meesha la waayo waa ceeb midna waxay ka timaaddaa takriir ficliga baa la yidhaahdaayo wax dagniin lagu sameeyey oo isna meesha ka baxa masalan waa neefgii oo laguu soo gaaxiyey oo isagoo dabeetana habeen iyo maalin ama laba aan la lisin sayladii la keeno oo aad istidhaahdo candhada inta leegee neefgani walwaalayaa waxa weeye waxa laga buuxinayaa baaldiyo oo dabeetana marka aad lista maalin ama habeen iyo maalin markaad listo gabno uu noqdo waxbaa markaa uu dhiiqi waayo taasoo markaa ka timi takriir iyo dagid markaa lagu sameeyey gaaxintaa lagu sameeyey kaasina waa mid midna qadaa curfi baa la yidhahdo arrin curfiga uu xukumayo oo markaa la malaynayey oo shaygani inaanu ceeb lahayna oo ceebi markaa ay ku timaaddo ceebtaana waxay yidhaahdaan in la celiyo shaygii keenaysa waa ceeb kasta oo shaygan cayntiisi iyo muuqaalkiisii nuqsaaminay soo dhibaysaa amba qiimihiisii ayay nuqsaaminaysaa oy dhimaysaa waxaana markaa meeshii ka baxaya qarad iyo ujeeddo saxiixa oo qofkani uu lahaa iyadoo shayga markaa mabiicda ahee la noocina aanay lahayn waxaynu nidhi shaygani waa inuu qiimaa ceebtani waa inuu qiimaa nuqsaaminayaa ama waa inuu qiimihii nuqsaaminayaayoo nuqsaan markaa qarad iyo ujeeddo saxiixa oo qofkani u lahaa ay markaa meesha ka baxayso haddii aanu cayntiina nuqsaaminaynin qiimiina nuqsaaminaynin taas iyadu ceeb ma noqonayso waxaa kaloo weliba laga maarmaanay fii jinsi ilmabiici cadamuhu shaygan la iibinayo waxa la midkaahina waa inaanay lahayn shaygan waxa la midkaahina waa inaanay lahayn masalan hadduu gaadhi yahay oo masalan qaar baa jira markaa ruqum horiyo waxay baxaan dee haddii gawaadhida noocaasoo dhan markaa ay wada baxdo dee tii baa baxaysoo ceeb noqon mayse waa la wada og yahay inay wada leeyihiin gawaadhida noocan hoo dhammi wax isaga markaa u gaara mahay waxaa la doonayaa wax isaga u gaarahoo wixii la jinsigaah aanay lahayn waxaa kaloo ayana laga maarmaana ceebtaasi waa inay tahay ceeb qadiimahoo kala timi ninkii iibinayey amaba hadda ha timaadda laakiin sabab hore iyo wax hore ku tiirsan haddii intii uu gacanta ku soo dhigayba ee isaga ay ku soo wareegtay ay ceebtani ku timaaddo ceeb uu ku celinayo markaa noqon mayso markaa wuxuu udhi naadimku raximahu ullahu tacaala wain bimaa yubaacu caybu yadhar wain yadhar haddii uu muuqdo bimaa yubaacu mimaa yubaacu kii la iibinaya xaggiisa caybun ceebi haddii ay ka muuqato min qabli qabdin ceebtaasoo gacan ku-dhigid ka hor ahayd jaa'isun waxa u bannaan lilmushtarii kii iibsaday yarudduhu an yaruddahu inuu celiyo ayaa u bannaan fawran si degdega inuu celiyo cala almuctaadi si loo caado leeyahay ugu degdega badan ka kowni man haweenay ahaansheedba weeye tubaacu la iibinayey addoontii la iibinayeyoo fi ictidaadin markaa ciddo ku jirta waxaa sheekuu leeyahay raxima allahu tacaala haddii shaygii mabiicda ahaa ee la kala iibsaday ee la iibinayey caybi ay ka muuqato ceebtaasoo uu lahaa intaanu mushtarkani gacanta ku dhigin oo caqdigan iyo intaan iibgan iyo heshiiskan la gelin ka hor buu sii lahaa ama caqdiga dabadii bay timi laakiin intii aanu welihiisa uu gacanta ku dhigin bay ku timi ama intuu gacanta ku dhiga bay ceebtani timiye laakiin sabab hore ayay markaa ku tiirsan tahay oo masalan jug baa soo gaadhay masalan neef buu ahaayoo kale jug baa soo gaadhay jugtii hore ee soo gaadhay iyo waxyeelladii hore ayuu markaas dee u fadhiistay amaba u dhutiyey amaba u laangareeyey markaa markan hore caadi baha isaga soconaya laakiin hadday laangarayntan iyo waxaan ku yimi ay ku tiirsan tahay sabab ka horraysay iyaduna waa ceeb waxa kaloo laga maarmaana qofkan mushtarkaa iibsadayna ceebta inuu ka jaahil yahay haddii uu ceebta og yahay oo ayadana u badheedho oo u idhaahdo waan ku iibsanay war shaygu waxaasuu leeyahay ama uu arkayo u muuqato oo uu ku iibsanayana ma celinayo markaa waxa u bannaan qofkii mushtarkaa iibsaday inuu si deg dega u celiyo calanmuctaadi degdegaasina waa sida loo caado leeyahay oo macnaa lagu kelifi maayo celin aan caadi ahayn haddii uu habeennimo ogaado dee la hurdo dee iminka dhaqaaq oo gurigiisii ku garaac ama raadi la odhan maayo waxaa leeya berri marka la soo kaco raadi ayaa la odhanaya salaad buu ku jiraa waxbuu cunayaa xamaan buu ku jiraa mar kaba orad la odhan maayee markay howlahaasi ka dhammaadaan ayuu markaa celinayaa hadduuse iska haysu shaygii iska isticmaalo oo masalan gaadhi bay hayd oo ceeb baad ku aragtay waa inaad halkii aad ku aragtay markaa aad joojisaa waa inaad markaa ciddii lahayd la hadashaa oo aad tidhaa shaygii waxa iyo waxaas ayaa ka soo baxay u yeeshay laakiin waan iska wadanayaayo wiig kadib markaa ninkii arko ayaan dabeetana odhanayaa ceeb buu yeeshay iga celi taasi ma bannaana ee markaa waa inaad faraha ka qaaddo isticmaalkiisii shayga aad joojisaa markaas ayuunbaad markaa celin kartaa miisaal ahaan haddii markaa dee qofkii uu joogo waad ku celin haddii wakiillo iyo wakiilkiisiba aad ku celin haddii aad weydo isagii iyo wakiilkiisiba haddaad weydana dee qaadiga iyo maxkamadda ayaa tegaysaa waad odhanaysaa waxaan idin ogeysiinaya shaygaasoo niibsado caynkaasa oo ninkii ceebtaa yeeshay oo ninkii lahaana maqan yahay wakiiluu leeyahayna aan waayey dee gaadhiga geerashka ayaan dhigayaa iga ogaadoo iga qora laakiin hadduu iska wato ama iska kaxayso ama siduu doono iskaga tasarufo yacnii hadhowta ma celin karaya waa inuu si degdega si caada u celiya misaal buu inoo yeelayoo dee kutubtan horena dee fiqiga addoonkaa iskaga badan waayo dee gaala lala dirirayay oo xilliga kutubada la qorayay jihaadkaa taagnaayo gaaladii baa markaa la soo qafaalanayo waa addoomoobayeen dabeetana sidaa sayladaa xoolaha geela iyo adhiga iyo lo'da ayay saylado u lahaayeenoo lagu iibinayo o lagu kala iibsanayay sidaa daraaddeed baa yacnii aanad fuqahada ku arkaynin baab min alabwaabi ka mida ilaa amsiladiisa ugu badani waxa weeye addoommadaa markaa wuxuu dhi addoon ayaa la kala iibsaday addoontii uu soo iibsaday waxa uu ogaaday inay ciddo ku jirto oo masalan ninkeedii ayaa furay ama wuu ka dhintay hadda ciddadii ayay ku jirtaa ninkan iibsadayna ma oga inay ciddo ku jirto khiyaar ayuu leeyahay markaa le'anno gabadhan dee hadda lama mucaamaloon karayo ee midda labaad hadduu is yidhaahdo sii iibina dee qiimaheedii nuqsaan ayaa ku imanaya wuxuu idhi wain yadhar haddii uu muuqdo bimaa yadharu bimaa yubaacu mima yubaacu kii la iibinaya xaggiisa caybun caybi haddii ay ka soo muuqato min qabli qabdin gacanku dhigid ka horna ahayd ceebtaasi jaa'isu waxaa u bannaan lilmushtarii kii iibsaday yaruddu an yarudda inuu celiyo fawran degdeg cala almuctaadi sida loo caado leeyahay degdege loo caado leeyahay waa inuu ku celiyaa ka kowni man mid ahaanshaheedba weeye haweenay addoonahoo tumacu labina fi ictidaadin cidda tirsi ku sugan kitaabu salami salamkii ayuu kitaab yahay salam iyo salaf labadaba waa la yidhaahdaa waxaynu soo tilmaannay waxyaalaha la iibiyo laba siyaalood ayaa lagu iibiyaa shay waa shay muuqda oo halkan yaallaa ama la ysla arkay hore intaa ka dambaysa aragtaan aan isbeddelaynin kaa isaga waynu soo marray shuruuddiisii shayna waa shay aan hadda meesha oolin ambaba qofkani aanu hadda haynin ama milkigiisaba aan ku jirin laakiin gadaal uu ka keenayo kaasoo sifooyin iyo tilmaamo loo yeelayo oo lagu kala iibsanayo waa labadaa qaybood ayay ahayd waxaa la yimidi markaa qaybtii kale ee markaa kii la sifaynayey ayuu halkan noo gelaya oo salam baa la yidhaahdaa salafna waa la yidhaahdaayo salam waxaa loo yidhi dee wixii la kala siisanayay baa majisa lagu dhiibayaa salaf baa la yidhi oo dee waa la horo marinayaa oo wixii lagu iibsanayay baa la horo marinayaa waxaana qiyaasku keenayay inaanu bannaanaanin le'annahu wuxuu gelayaa baycu maa laysa cindahu qofku wax aanu haynin uu iibinayo wax aanu haynin inuu iibiyaana may bannaanayn laakiin xaajo iyo baahi ayaa markaa loo banneeyey oo shareecadu waxay mar walba inoo fudaydisay wixii markaa baahi ee dadku ay lahaayeen say u gudan lahaayeen idan fuqahada qaarkood salamkan waxay yidhahdaan bayculmaxaawij kuwa baahan iibkooday yidhaahdaan leanna waa shay maqan oo la iibinayo xaajo iyo daruuro iyo baahi labadan qof ee wax kala iibsanayaana ay wacaysoy keenayso le'anna qofka lacagta haysaa waxaa u baahan karaa silco iyo badeeco inuu iibsado qofkii silcadan iyo badeecadan haya saaxiibkeed ahaana wuxuu u baahan yahay lacagtii inuu helo isagoon shaygii haynin si uu markaa lacagta nafdiisana ugu nafaqeeyo saraciisii iyo wixii uu doonayeyna lacagta markaas ugu bixiyo oo hadhowtana markay dee khudradiisi u soo godo uu isaga bixiyo oo masalan dadka dee beerahaloo kale ayaa waxay sii iibinayaan intaasoo seexaaradood oo tamaandho ah intaasoo seexaaradood gadbood oo liin macaana intaasoo seexaaradood oo yacni intaasoo kiish oo khudrawaada bay sii iibinayaan lacagtii bay sii qaadanayaan xilli bay qabsanayaan dabeetana lacagtii ayaguna waa biishanayaan beerahoodii iyo qodaalkii iyo abuurkii iyo shaqaalihii iyo waxaana way ku bixinayaan hadhowna way keenayaan marka qofkanna lacagta ay saaradee wuxuu u baahan yahay hadhowta khudraddaa iyo ashyaadaasi u baahan yahay kan iminka kale isna waxiibinayaana dee lacagtaasi u baahan yahay si ugu sii muraadsado masalan qof baa wuxuu u baahan yahay gaadhi markaasaa gaadhigii isagu markaa wuxuu yaqaanaa kani meelaha loo dira iyo halka laga keenayo waxaasoo dhan buu yaqaanaa kanna lacagtii buu haystaa dabeetna wuxuu ka iibsanayaa marka gaadhi noocaasa oo modeelkaasa oo noocaasa oo midabkaasa oo sidaasa oo sidaas oo sidaasa buu ka iibsanayaa sifooyinkiisoo dhan lacagtii buu siinaya mudday qabsanaya kanna waa dirayaa shaygii buu keenayaa xilligii la qabsaday ayuu markaa ku keenayaayoo waa arrin markaa labada qofka waxiibinaya ka waxiibsanayaaba ay u baahan yihiin walow shaygii shay aan laba haynin ahaado laakiin haddana waxaa loo baneeyey xajadaa iyo baahidaa dadku markaas ay u qabaan daraaddeed waxaana waasala waa masala culimmadu muslimiintu ay ku ijmaacsan yihiin waxaana tilmaamaysa aayadda ya ayuha aladiina aamanu ida taayantum bidaynin ilaa ajalin aayadda qur'aanka ugu dheer waa arrinta ay markaa salamkani ay ka hadlayso ibnu cabbaas baa salamka markaa ku fasiray xadiidka bukhaari iyo muslim nebigu sala allahu alay sl man aslafa fii shayin falyusrif fii kaylin macluumin wa wasnin macluumin ilaa ajalin macluumin qofka ku horumarsada shay ha ku horumarsada miis la yaqaano iyo miisaan la yaqaano iyo ajal iyo muddo la ysla wada garanayo shaygaasi hadduu yahay shay la miiso ama shay la miisaamo waa in miisaankiisa intaa shay miisaankiisu yahay shay miiskiisu intaa yahay ajasha iyo muddada lagu keenayaana waa inay tahay mid macluumahoo iyadana la garanayo abwaabtan ama kutubtan waxaa lagu gartaa arkaanta ay leedahay baa lagu gartaay oo lagu fahmaa arkaanta kitaabu salam ama baabu salam waa shan muslim muslamu ilayhi ra'su maal muslim muslamu ilayhi muslamu fiihi ra'su maal iyo siiqa waa shantaa muslim hadda waa kan lacagta bixinaya ee mushtarka imika ah wax iibsanaya muslim waa mushtar waa kii wax iibsanayey muslamu ilayhi waa kaa baayaca ahee ha dhowto isagu shayga keenayee lacagtii lagu horumarinaye la siinayo muslamu fiihina waa shaygan layska doonaye lacagta laga bixinayo raasumaalla waa lacagtan la bixinayo iyo siiqadii masalan qof baa wuxuu doonayaa gaadhi nooca iyo noocaasa inuu lacagtiisa bixiyo qofkani uu u keeno qofka markaa lacagta hadda bixinaya gaadhiga doonaya muslim baa la yidhaahdaa oo waa kan lacagta bixinaya waana mushtar iyo iibsadihii kaa laga doonaya lacagta la siinayana muslamu ilayhi baa la yidhaahdaa hadhowna waa ka baayaca noqonaya isagu wax iibinaya gaadhigaa la doonaye la kala iibsanayana muslamu fiihi baa la dhaha waa kii lagu horumarsanayey lacagtan la bixinayo masalan shan kun baa lagu heshiye ama toban kun baa lagu heshiye ama labaatan kun baa lagu heshiye ra'su maal baa la yidhaahdaa waan kuu horumarsaday gaadhi caynkaa iyo caynkaasoo qiimihiisa iyo sayasiyogiisu iyo waan kaa aqbalay ama yacni waan kaa iibiyey taana waxaa la yidhaha siiqadii shantaa rugni ayuu leeyo markaa lagu garanayaa haddaba wuxuu uhi sheekhu ashardu kownuhu munajazan wa an yuqbada fi lmajlisi saa'iru haman wa in yakun fii dimatin yubayanu qadran wawasan duuna maa yucayanu ashardu shardiga loo shardinaya sanamku waa kownu inuu yahay munajazan mid la jaray wa an yuqbada waa in gacanta lagu dhigo filmajlisi majliska iyo fadhigaa iyo wadajoogga saa'iru haman lacagtii oo dhan wa in yakun fii dimmatin haddii lacagtaasi dimmada qofka ay tahay oy dummadiisa saaran tahay yubayanu waa la caddayn qadaran qadarkeeda wa wasfan iyo sifadeeda duuna maa yucayanu waxaa la cayimay ayada maya waxaa sheekhuu leeyahay sixatu salam waxaa loo shardiyaa shuruud ka dheeraada shuruuddii iibka shuruuddii iibkuna meesha way taallaa shuruud dheeraadana wuu leeyahay waa shardiga koowaadee kownuhu munajazan waa inuu yahay mid la jaray halkaa shardigaa fasiradiisa iyo macnayntiisa shuraaxdu waxay u badan yihiin kownuhu ay haman lacagta ra'su maasha waa munajaza waa inay tahay mid xaallo ah oo hadda la bixinayo mid muddo loo sameeye aanay ahayn oo xataa haddii lixdan ahaatee ilbirsan ahaatee muddo loo sameeyo ma ansaxayo laakiin waxaa ka wanaagsan baa layidhi sidaa fasiriddeeda waxaa ka wanaagsan in la yidhaahdo kownuhu waa inuu sanamka caqdu sanam yahay munajazan mid la jaray oo khiyaaru shardi aanu gelin macnaha khiyaaru shardi waan iska soo eegayaa ila waataynu soo maraynayba yacnii khiyaaru shardiga markaynu maraynay wayushradu alkhiyaaru fii khayri salam halaasatan wa duunahaa min xiini tam marka waa inuu yahay mid go'an oo saa lagu kala dhaqaaqay oo aan khiyaaru shardi aanu gelin li'anna waxay leeyihiin inay lacagtu munajaso halkaa lagu bixiyo shardigan dambaad tilmaamaya beydkan dambaad tilmaamaya oo wa an yuqbada fi lmajlisi saa'iru haman kanaa tilmaamaya marka haddii kale labadii bayd isku macnay noqonayaan marka munajasan caqdiga in loo celiya wa kownu caqdi munajasan inuu yahay mid la jaray oon khiyaar ku jirin ayaa laga maarmaana khiyaaru shardi waa shardi kaasi shardiga labaad waa in lacagtan oo dhan maxaynu nihi ra'sumaal baa la yidhahdaa majlis caqdiga lagu wada bixiyo oo kii muslamu ilayga ama wakiilkiisii uu gacanta ku dhigo li'annahu haddii aan lacagtii la bixinin macnaha maxay noqonaysaa dee dayn dayn lagu iibiyey shaygii waa maqan yahay lacagtii la kala sanaya waa maqan tahay markaa dee digiya dambesbaa markaa laysu dhiibay weeye waxba markaa meeshii laguma kala iibsanin midda labaad sanamku waa caqdu qarar bay yidhaahdeen qarar kale iyo dagniyo kale laguma sii daro midda labaad xaajo iyo baahi ayaa loo jideeyey dee waxa laga maarmaan ah xaajadii gudiddeeda in la dedejiyo qofkan ila baahi waxaanu haynin inuu iibiyo baahi baa u geynaysee waa inuu markaa dee helaa lacagtii siuu markaa baahidiisii ugu guto markaa lacagtii oo dhan raasumaashahayd waa in meesha lagu kala qaataa haddaba wa in yakun fii dimatin yucayanu qadran wa wasfan duuna maa yucayanu marka wax la kala iibsanayo ama marka ay baabusalam tahay ama adigu aad wax kala iibsanayso baabulwakaalana khilaaf badan baa halkaa ka yimaadee laba siyaalood baa wax loo kala iibsadaa iminka haddaad lacagtaad masalan ka soo qashay boqol dollara baad iibsanaysaa haddaad boqolkii intaad soo saarto tiraa waar boqolkan igaga iibi shaygan waxa lagu leeyahay waxaad ku iibsatay shay mucayanaad wax ku iibsatay boqolkaasi haddii uu xumaaduu faalso noqdo iibkaasi ka kac buu noqonayaa wuu fasaqmaya iibkaasi laakiin adigoo boqolkii iska haysa haddaad tidhaahdo war shaygaa iga iibiyo boqol iga sii waa yahay ood boqolkii soo saarto waxaa la odhanayaa marka hore ishtaraa fi dimma dimadii dummaddiisuu ku iibsaday marka hore wixii dummaddiisa saarnaa ayuu dabeetana boqolkan ka bixiyey boqolkii hadduu faalso noqdo waxaa lagu dhayaa soo bedeluun ilayn caqdigii kuma dhicin boqolkanoo mucayan ma aha iibkani wuxuu ku dhacay dimadaad marka hore intuu ansaxay buu dimadaada furay boqol baa lagu lahaa saliiba boqol aan saliim ahayn baad soo bedel baa lagu leeyay laakiin haddaad mid mucayana ku iibsatay waxaa iibka u fasaqmayaa saa daraaddeed baa wakaaladda haddii qof la wakiisho oo u kuidhaha shaygaa iigu soo iibi oo aad markaa dimo ku iibiso waad khilaaftay hadduu ku idhaha dumadda iigu iibi oo aad tidhaha boqolkan iigu iibina waxa lagu leeyahay muwakilkii waad khilaaftay baa lagu odhanayaa leannu laba ujeedday kala le markay mucayantii marka haddaba halkanna waa sidii oo kale haddii uu yidhaahdo waxaan kugu horomarsaday gaadhi caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasa baan kugu horomarsaday ayaan kaa doonayaa shantan kun ama toban kun intuu soo saaray ayuu dhibo ayaan kugu hormarsay si gaadhi caynkaa iyo caynkaasa u kayso markaa wax mucayan raasumaashu waa mucayan qadarkiisa in la garanayaa shardi maaha waa duuna maa yucayanu tuina leeyahay aragtidiisa iyo muuqaalkeedaasuba isaga markaa laga maarmaana haddiise uu yidhaahdo yacni gaadhigan waxaan gaadhi baan yani lacag shan kuna baan kugu horomarsaday gaadhi caynkaa iyo caynkaasa baan kaa doonayaa wa in yakun fii dimatin weeye iminka lacagtii raasumaasha ay dimadaadii bay saarantao maad cayimin marka haddii ay raasumaashii ay fidimata oonad cayimin waa inaad qadarkeediiyo sifadeedaba aad lacagno beryi hore dee lacagtu dahabka oo kaliya fidayii marka wax lagu iibsanayo dee way kala gedisnayd oo midi mid markaa madruubahoo la jarjaray bay ahayd mid mid mukasar markaa ayay ahayd waa inuu markaa cayimaa idhaahdaa lacag qadarkeedu intaa yahay oo caynkaasa oo sifadeedu markaa caynkaa iyo caynkaa ay kala tahay waa inuu caddeeyaa marka waa in hadday dimo tahayna uu qadarkeedii wasigeedaba caddeeyaa kadib markuu caddeeyo ayuu dee hadhow ta dhiibayaa hadhow waa inuu haddana bixiyaa iyadoon meeshii lagu kala tegin ile waxayd in majliska lagu kala qaatee iyadoo majliska lagu kala qaadanayu marna mucayin ka dhigi karaa marna intuu caladima ku iibsado ayuu intaan la kala tegin bixinayaa markaa taas ayuu inoo sheegayaa oo waxa uu leeyahay ashardu kownuhu waa inuu yahay caqdiga salamku murajazan wa an yuqbada waa in gacanta lagu dhigo filmajlisi majliska dhexdiisa oo kii muslamu ilaahiga ahaayee markaa lagu horomarsanayey waa inuu gacanta ku dhigo saa'iru haman jamiicu haman lacagtii oo dhan waa halka ay shuruudda ay shaaficiyada agteeda iyo istisnaaca iyo sanamku ay isku khilaafaan istisnaaca waa la horaysiin karaa waa la dibdhigi karaa waxbaa la bixin karaa laakiin salamka shabiicale waa in lacagtii la wada bixiyaa wa in yakun haddaba raasumaalkaasi hadduu yahay ama lacagtu fii dimatid dimadiisa ama dumadiisa hadduu saaran yahi oonu soo saarin yubayanu waa la caddayn qadran oo yubayinu markaa dee wuu caddayn kii muslimka ahaa qadran qadarkeeda wa wasfan iyo sifadeedaba wuu caddayn markuu caddeeyaabuu dabeetana dhiibi masjidkii ku dhiibi ila waa yuqbada baa la rabaaye duuna maa yucayanu laakiin tii la cayimay ee uu markaba soo saaruu yidhi waa tan iyada qadarkeeda iyo sifadeeda in la caddeeya waxba laga maarmaan mahay muuqaalkeeda ayaa ku filan wa kownu maa shay hanji ayaa la shardiyaa aslama fiih ama uslima fiih lagu hormarsay dayni waa inuu yahay xuluulan daa xuluulin xaaluu yahay xuluul isagoo u saaxiib ama diin isagoo xuluulan daa xuluulin u saaxiiba ow mu'ajaran ow daa ta'jiirin ama ta'jiil u saaxiiba laakinahaa laakina laakina biajalin laakiin yu'ajalu waxaa lagu mudayn biajalin yuclamu waalwujdaanu helitaankuna cama waa inuu caam yahay wa cindamaa yaxilu markuu wakhtigiisu gaadhana yu'manu alcadam waayid waa in laga aami yahay duuna himaarin midha maya min sakhiirati alquraa tuulooyinka tooda yar ka ahaaday waxaa sheekhuu leeyahay oo kale shardiga kale isagana saddexaad waxa weeye shaygan muslamu fiihiga ahee wax lagu horo marsanayaa ee mihaalkeennan gaadhiga ah ee mihaalkeennan khudrawaadka ah waa inuu dayn yahay oo wax hadda yacnii meesha yaalla waa inuu ahay leanno dayn iyo cayn baa iska soo horjeeda marna wax cayna baa la kala iibsanayaa marna wax daynahoo maqan baa la kala iibsanayaa le'annu lafdu salam dayntaasaa loooo loo bandhigay hadduu yidhaahdo waxaan kugu horomarsaday lacagtan oo gaadhiganan markaa kaaga horomarsaday kii kale udhaa waan aqbalay salam ma aha salam ma noqonayo shardigiisi baan la haynin beecna ma guntamayo lafdigii beecaan la haynin leannu lafdu salam daymnimo ayuu keenayaa markaa waa in waxaan wax lagu hormarsayaa shay dayna oo aan meesha oolin waayo inuu yahay xuluulan ow mu'ajalan xuluulan xaal uu yahay xaalan mid xaallo ah dayntaasi ow mu'ajal ama midna muddaya ama sifaba ka dhigo waxaad tiraa xuluulan daa xuluulin yani dayntaasoo xaalnimo iyo hadda mid la bixinaya u saaxiiba ow mu'ajala ow daa ta'jiilin ama ta'jiil iyo muddayn u saaxiiba hadda wuxuu ku yihi waa dayn haddana xuluul maxaa looga jeeda macnaha waxa la diidaya hortuu inuu dayn yahay oo dee muddo dambe uu yeeshaa waa tii asalkiisa ahayduu ku bannaanaa oo waa mu'ajalta iyada taasi adal kama jiro waxa kaluu ku bannaanaan karaa shaygaa lagu hormarsanayaa inuu yacni yahay shay xaal ahoo caqdigaa lagu shardiyay xaalnimadiisa ama waa la idlaaqay oo masalan waxau leeyahay waxaan kugu horomarsaday lacag intaa iyo intaa leeg gaadhi aad keenaysa hadda hadda aad keenayso laakiin mucayan maaho gaadhiganaan kugu hormarsay maaha laakiin waa gaadhi aadkee markaa dayn wuu yahay waa dayn hadda la keenayo iyo dayn muddo dambe la keenayo bay ka dhigan tahay laakiin haddii la idhaa kan iyada waa mucayan oo lama ogola waxaana iska soo horjeeda dayn iyo cayn bay iska soo horjeedaa markaa xuluulow mu'ajalan marka waxay leeyihiin mar hadduu sanamkii mu'ajalnimo ku bannaanaada iyo muddo dambe dee hadda in yacnii u xaallo noqdaan way ka sii mudantay oo qararkiibuu ka sii fog yahay laakiin biajalin yuclamu mu'ajalan biajal laakina biajalin yuclamu laakiin waa in lagu muddeeyaa muddo la og yahay muddo la isla garanayo waa in lagu muddeeyaa marka roobku inoo doo marka khudraddu inoo soo godo markay xujaajtu yimaadaan lama ogola waa in wakhti la qabsadaa go'an إلى حديث جيبها مناسك في شيء فليسري في كيل المعلوم وزنه إلى أجل معلوم مدى معلومة هو قوان أي ألا دون أي تاسنا وشرطي وحكى له شرطي شيئا لقو هرم مرسانا شيء وجود كيس يهلتان كيس عام ويهي وينو يهي marka waqtigiisu gaadhana la helayo oo laga am yahay inuu go'o shay barbar un la helo shay jawaahirahoo masalan badaha laga soo saaro oo xilli xilli un la helo kaa iyada muslawfihi lagama dhigi karo waxa oo yacni waxaan laga aamin ahayn in la waayo walwujuudu cam shaygan lagu hormarsanayo jiritaankiisu waa inuu yahay wax helitaankiisu mid caam ahoo goor walba la helayo walwujdaanu cam wa cindamaa yaxilu yu'manu alcadam waa isla socotaa markaasi waa isla shardi oo wa cindamaa yaxilu marka uu xalaaloobo wakhtigiisu gaadhana yu'manu alcadam waayid waa in laga aamiye muxuu yidhi duuna himaarin min sagiirati اlqura midha maya oo lama ogola tuulo tuulo yar tuulooyinka tooda yar meel yaroo tuulo yaroo beeralaya ayaan markaa xilligaa lacagtan qolsa si midhaheeda lay keeno dee waxaa dhici karta tuulada inuu roob kuma seejiyo waxaa dhici karta in bilaayo kala ku dhacdo ayaa dhici karta sidaa daraaddeed ilan waxaa la rabaa waxa shuruuddii bieca waxa ka mid ahayd qudira tasliimu ama tasliimu calaa tasliimi shaygan dhiibidiisa wayn la karayaa xilliga wakhtigiisa gaada lacag baad sii qaadatay xilligaa laguu qabtay ee lagu yidhi bisha shanaad bisha lixaad bisha rabadaan bisha shuwaad bishaa lagu yidhi shaygii waa inaad dhiibi karaysood keeni karaysaa markaa shaygii xilligaa shay horta si caama loo helo waa inuu yahy wax macduuma waa inaanu ahayn ama si si loo helo xilligaana shay la helayo waa inuu yahayoo dee masalan khudaartu xilliyo aanay soo go'inba khudaartu xilliyayso iminka xilli qaboobaha xabhab ma soo go'o xilli kulayluu soo go'aa haddaad xilliga diqimta ahee ay ugu daran tahay ee ay dhaxantu fadhido aad tidhaahdo intaasoo xabxaba ayaan kaa doonayaa dee ma keeni karayo qofku mana sii dhigi karayo kamana soo horraysiin karayo markaa waa cindamaa yaxillu yu'manu alcadam markaa wakhtigiisu gaadhayana waayid waa in laga aamin yahay haddii kale ma ansaxayo walwujdaanu heliddu shaygan markaa la helayaa cama waa inay caam tahay oo shay si caama loo helaya waa inuu yahay wa cindamaa yaxillu marka waxalooba wakhtigiisu gaadhana yu'manu alcadam waa in waayiddiisii laga amiyey duuna himaarin midhamaya min sakiirati alqura tuulooyinka yaryar ka ahaaday taa iyada markaa laguma hormarsan karo deriskeenna qaybtiisa hore halka inoogu joogto wallahu aclam alxamdu lilah rabb اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waxaynu ku jirnay salamka shuruuddiisii waxau yidhi naadimu raximah llahu tacaala macluuma miqdiiran bimicyaarin jara والجنس والنوع كذا صفات لأجلها تختلف القيمات وعلي معلومة مقدار شيئا وحلقوه المرسانية وإنه مقدار كيسا ينتو لقي مثل قران اليوم بمعيار معيار يا شيء وحلقوه بيقو أو لقوه قضو وإن لقوه قران اليوم جراء كاسو كسو ضي شرعي وشرعي التحقيري والجنس جنسيسا وإن لقران اليوم wanawca noociisa waa in la garanayo kadaa sifaatun ayaa la mida waa in la garanayo liajlihaa darteed takhtalifu lqiimaatu qiimooyinku ay isku khilaafaan wa kownuhaa waa inay tahay sifooyinkaasi madbuudati alawsaafi awsaafdeeda mid la koobi karayo laa mukhtalidan shay isku jira maya ow fiihi naarun dakhala ama naar iyo dab uu galay waxa sheekhu uu leeyahay waxa kale oo shardi ah shaygan muslamu fiihiga ah ee wax lagu hormarsanayo waa in miqdaarkiisa iyo qadarkiisa lagu garanayo micyaar xagga sharciga lagu yaqaano sharciga ku socday micyaar waxaa la dhaha wixii wax lagu beega ama lagu gado micyaarkuna markaa waa wasanka iyo kaylka iyo caddiga iyo darcinta markaa shaygani hadduu yahay shay la miiso waa in la yidhi intaasoo galaan la yidhi ama intaasoo dheglay waa in la yidhaahdaa hadduu shay la miisaamo yahay intaasoo miisaankiisu iyo intaasoo kiilo la yidhi hadduu shay la tiriyo yahay intaasoo xabbo waa inuu yahay haddii shay la dhudhumiyo uu yahay dee shay dhudhunkiisu ama mitirkiisu intaa yahay waa in la yidhaahdaa oo taas ayuunbaa markaa haddii kale isqabsi baa ka imanaya ee waa in wixii markaa hadhowta ilayn lacag baa la sii bixinaya hadhow baa la keenaya waxaan la isku qabsanin waa inuyoo la isla garanayo waljinsa waxaa kaloo laga maarmaanaya inuu yahay shay jinsigiisa la garanayo muslimu fiig waa inuu yahay jinsigiisa mid la garanayo nawciisa mid la garanayana waa inuu yahay masalan haddii la yidhaahdo hadhuudh dee hadhuudhkii noocyuu kala leeyahay waa in la yidhaaha kii caddaa kii casa galaydi mid cad iyo mid cas bay leedahay hadhuudhkii magacyuu kala leeyahay horta waa in markaa jinsigiisii la garanayaa haddana noociisii waa in la garaya isagoo hadhuurkii jinsi yahay ama gellaya ama arabik jinsigii gudiya haddana noocyadii ay usii kala baxaysay hadduu beriis yahay makanaynu basmatiga nidhaahnaa makan kale caadiga abaa keebuu noqonayaa iyadana waa in markaa jinsigana la caddeeyo noociina la caddeeyo waxa kaloo laga maarmaana sifooyinka ay qiimuhu isku khilaafaan iskhilaaf muuqda ayana waa in la caddeeyaa dee haddii la yidhaahdo un gaadhi langaruusal ah ama gaadhi gareendawn haddii la yidhaahdo ogobay waa waa waa jinsigii waa la caddeeyey noociisiina haddana waa la sii caddeeyey laakiin intaasoo noocoo haddana dadkii iibsanayey ay kala jecel yihiin baa jira oo mid markaana daaqad hatiir ku leh mid daba buuran baa jira mid daba dheeg isla yidhahdaan baa jira intaasoo nooc buu u qaybsamayaa wixiina qiimaha isku khilaafayo markaad meeshii soo joojiso mid baan kaam lagaa odhanaynin mid baa markaba yacni la ysku qabsanaya yacni waxaa la diidayaa hadhowta waxa ay dadku isku qabsanayaan ee qiimuhuna isku khilaafayo in ayadana lasii caddeeyo oo wuxuu leeyahay kadaa sifaatun liajlihaa takhtalifu alqiimaatu ayana waa in la caddeeyo ilaa hadhowba haddii kale la isku qabsanayaa waxa kaloo haddana lagama maarmaan ah laakiin waxay leeyihin ikhtilaaf daahira waa inay tahy laakiin haddii iskhilaafkani iskhilaaf yar uu yahay oo aan waxba yacnii aan keenaynin xagga qiimaha isbeddel aan ku keenaynin xagga midabadan masalan isku dhowdhow oo kale iminka midabka madowga iyo midabka caddaanku isku qiimamaha xagga gawaadhida midabka caddaanka ugu qiimo badan midabka madowguna waa ugu qiimo hooseeya iyagoo hadday isku moodeeloo sidoodii kale isku mid ah laakiin hadday midabay isku dhow ay yihiin markaasoo midabkii uu doonayey ama yacni waxani wax qiimo weyn oo iskhilaafaya aanu jirin taas iyadu dhib male ee waa in iskhilaaf daahira qiimihii ama ujeeddo aa isku khilaafaysaa waxaa kaluu yidhi waxaa kaloo laga maarmaan ah sifaadkaas inay madbuuta madbuutat alawsaaf wax la koobi karayo la tilmaami karayo waa inay masalan hadduu yahay shaygii shay dhowr wax ka kooban dhowr wax hadduu ka kooban yahay wax la koobi kara waa inuu yahay oo yacnii shaygaa intaa kale kaana intaa kale ayaa la odhan karaa laakiin taasi waa inay markaa madbuudata kownahaa madbuudata awsaafi awdaafta mid la koobi karaya waa inay tahy laa mukhtalitan buu idhi kii isku jirhka ahaa isaga maya shaygu hadduu masalan laba shay qudha ka kooban yahay oo masalan kaba soo qaad waa koodhan ama waa jubbado yacnii dushana waa inay markaa mara caynkaasa ka tahay hoosana waa inay mara naacima hoosaaso qudniga ay ka tahay waa la garan karaa wax la koobi kara weeye laakiin hadduu toban shay isaga geysan yahay oo masalan waxay yidhaahdaan oy miisaan laa mukhtalida maruu ku leeyahay waxay ku miisaan haliisadda iyo unsiga oo kale iyo unsiga iminka dumarku maxay isaga geenayaan malaa labaatan ama soddon cadar iyo geed wax ka badan dee inta qalin iyo buug loo qaato lama odhan karo cadarkaa intaasaad kaga dartay ka kale intaaad kaga dartay ka jaawigaa intaad kaga dartay kaa kale intaaad kaga dartay hadhowta haddana sidii lagu keeno suurtagal maaha laa mukhtalida markaa waxaa isku jirkaa isaga dee in la kala iibsadaa ugu bannaanye laakiin sanamku waa bannaana li'annu waan markaa la koobi karaynin oo qofkan markan wax sii hormarsan yahaana sifooyinkii ma koobi karo hadduu koobana kii kale inuu sidii ku keena ayana adkaanaysaa marka wa kownahaa madbuuطatan awsaafi laa mukhtaliطan isku jir maya laakiin isku jirkii dee iib caadigu ku ansaxaya ee waxaanu ku ansaxayn inuu sanam ow fiihi naarun dakhala sanamkii waxaa kaloonu ku ansaxayn oo aan ayana raasumaal muslim fiih aan noqonaynin shay dabgalay shay dabgalay weliba dabkaasina uu galay lita'hiir inuu markaa raadeeyo waa shaygii uu galay karin ama dubid ama solid ama shiilid hadduu saa u galo ayadana sanam laguma samayn karo labada iminka hilib wada dalbanaya hudheel wada fadhiisaa ama hadday beer wada dalbadaan mid wuxuu doonayaa mid naashifa buu doonayaa mid wuxuu doonayaa mid yacyacoodahoo dhiiggiisile buu doonayaa mid mid khudrad lagu daray buu doonayaa mid mid aan lagu darin buu doonayaa yacni ta'hiirkii iyo raadkii ay ku samaynayey iyo heerkii la gaadhsiinayey ayaan iyada madbuud noqonaynin intaan iyagaas inuu ka yaray inuu ka badiyo ayaa dhici karta hadhow isqabsi baa keen anigu may markuu saa u dhadhamiyo ayuu odhaya may anigu tan maan doonayn yacnii maba bislaba ama yacni gebigiisi oad gudoo naashu baad ka dhigtay baa imanaysaa oo naaru fiihi dakhala laakiin waxay yidhahdaan haddii dabkaasi litacsiiri aanu galin laakiin litamyiisi uu galo ayada dhib male iminka malabka oo kale dee waxaa lagaga saaraa xanjadaa lagaga saaraa subaga oo kale dumarku waa kuwan markaa intay buusho iyo wax ku daraan bay caanihii iyo cancanihi waxbay kaga daraano dabeetana subagii oo saafiyaa soo baxa kaa waxay leeyihiin gelidda dabkaasi gelay waa litamyiizie litacsiiri maaha waa kala soocid wixii xumaan baa lagaga soocayaaye dabkaasi dab markaa waxaan shaygan raad kale ku samaynaya ma aho kaasina isaguna dhib maleh wuxuu hi macluuma miqdaarin wkwn msl wakownu muslimu fiihi waxaa laga maarmaana muslim fiiginuy macluuma miqdaarin miqdaarkiisa mid la garanayo bimicyaarin micyaar iyo shay wax lagu gado alla tubeeg alla iyo shay wax lagu gado waa in lagu garanayaa micyaarkaasoo jaraa fi sharci sharciga ku socday oo ku dureeray inuu yahay shay wax lagu beegoo lagu gado waljinsa wa kownu muslimu fiihi waa inuu yahay macluuma aljinsi jinsigiisa mid la garanayo waa nawca iyo noociisa waa in la garanaya kadaa sifaatun ayaa lamida waa in la garanayo liajlihaa darteed takhtalifu alqiimaatu qiimooyinku ay isku khilaafaan wa kownuhaa awsaaftaa qiimo isku khilaafayaana madbuudata alawsaafi awsaafteeda mid la koobay waa inay tay laa mukhtalidan shay isku jira maya ow ama fiihi naarun dakhala ama dab uu galay cayin cayin oo xadee lidita'jiili kii ta'jiilka iyo muddo u saaxiibka mawdica aladaa bixinta meesheeda caddee in lam yuwaafiquu haddii aanu waafaqin addaha iyo gudiddaa makaanun cuqida meeshaa lagu caqdiyey haddii aanay waafaqsanayna ayadana waa inaad caddaysaa waxaa kaloo isagana shardiga sideedaadu noqonayaa in la cayimo la caddeeyo la isla waafaqo meesha la keenayo ee shaygan muslimu fiihiga ah lacagta laga sii bixiyey meesha marka ay muddadu gaadho la keenayo lagu kala qaadanayo waa in la caddeeyaa waase goorma waa laba goor marka aanay meeshan caqdigan iyo heshiiskani ka dhacay ee lacagta lagu kala qaatay aanay ku habboonayn hadhow in lagu kala qaato oo masalan gaadhi bay la socdaan hog waddadaasu la ordayaa dee suurtagal miyay tahay bartii ay ka dhacday iyo halkii gaadhigu markaa marayey ee lacagta lagu kala qaatay hadhowta halkii inuu shaygii keenoo laysa soo taago meel miyi bay ahayd meel la wada socday bay ahayd meel gaadhi marayay bay ahayd markaa uma suubanto ama waa u suubantaayoo waa la keeni karaaye laakiin meeshaa inta laga soo qaado oo la keeno ayaa qarash bay leedahay oo masalan labada ninba waa reer hargeysa oo kale misaalaan ka soo qaad kama soo qaad waxay joogaan markaa dee boorab oo kaley joogaan ama burco oo kale ayay joogaan shaygiina halkee laga helayaa kaba soo qaadee berberaa la keenayaayo waa gaadhi la soo dejiyo berberaa la keenayaa markaa in gaadhigii uu berbere ka soo kaxeeyo ou hargeyso keeno dee qarash kaloo dheeraada bay u baahan tahay oo shidaal bay u baahan tahay oo cid soo kaxayso hawlay u baahan tahay markaa meeshii la joogay waa lagu kala qaadan karaa laakiin ama burcadii waa lagu kala qaadan karaa laakiin keenidda la keenaya qarash leh markaa waa in la caddeeyaa halka lagu kala qaadanayo markaana haddayse labada qof dee halkii shaygaba la keenayay labadiiba hargeysay isla joogaan ama berberay isla joogaan ama yacni hargeysa khudradiina halkanaa laga keenayaa markaa halkaa cardigu uu ka dhacay ee heshiiskaasi ku dhacay ee lacagta lagu kala qaatay ayuunbaa shaygii markaa hadhowtana ninkii uu keenayaa markaa wuxuuli sheekhu cayin cayin oo caddeeyoo xadee lidita'jiili sanamkii ta'jiilka iyo dibdhigga u saaxiibka ahaa ee aan xaalada ahaynee ra'sumaashu ay yacni mustamufiigu ahaa shayga muddada leh mowdica aladaa'i gudidda iyo keenidda meesheedii caddee waay lam yuwaafiqu ayil adaa adaha iyo gudidda haddii aanu waafaqsanayn makaanu cuqida meeshan lagu caqdiyey caqdigu ka dhacay haddii aanay waafaqsanayn oo aanay u subabnin wax lagu kala qaato oo masalan meel miyi ay lugaynayaan oo kale ay tahay waa in la caddeeya halkuu keenayo lagu kala qaadanayo ila haddii kale hadhow baa la isqabsanayaayo wuxuu odhanaya halkanii keen bay kuu keeni maayo berberu yaallaayo orod ka soo orod ka soo kaxayso orodoo khudraddii waxay taallaa beertii iyo jareeray taallaayo orod ka doono yani waa in markaa la caddeeyaayo aan la isku qabsanin kaasi waxa weeye markaa waa salamkii waxaa jira caqdiga hadda la isticmaalo oo la yidhaahdo istisnaac istinaac waxaa la yidhaahdaa qof baa wuxuu ka doonayaa qof gale wax aan la samaynin si loogu sameeyo isagoo yacni la dabaqayo waxaana lagu samaynayo la dabaqaya muwaasabaad iyo sibooyin la xadiday oo labada qof ay isla waafaqeen waxaana uu ku samaynayaa mawaad iyo arrimo kan saanicayo isagoo ciwad maaliyahiyo wax dhaafsanaya wuxuu leeyahay waxaan kaa rabaa yacnii hurdada noocaasa inaad ii samayso waxaan kaa rabaa yacni xafiiska ay qalabayntiisa ayaan kaa rabaa markaa shay ayuu ka dalbayaa weli aan la samaynin si loogu sameeyo iyadoo muwaasabaad muxadadana laysla waafaqayo waxaan lagu samaynayana uu keenayo qofka saanica ahi laakiinuu ciwad iyo wax maaliya dhaafsanayo guud ahaan waa mucaamalaadka jaa'iska ah ee fuqahada intooda badani ay banneeyeen shaaficiyadu laakiin aynu haddadee madhabkoodii haynaa waxay leeyihiin salam ayuu noqonayaa laakiin waa haddii shuruuddii salamka la helo oo ay ugu muhiimsantahi rasmaashi in la bixiyo rasmaashi haddii la bixiyo dee istiraacna waxaynu naqaanaa ama waxbaa la sii bixinaya ama waxba la bixin maayo ama aqsaad baa loo bixinayaa midda labaad waxay leeyihin waa wax farsamo geli kara ayabay dhah waa wax farsamo tishaacidina wax farsamo geli kara ee ka dhigi maayana wax badan bay ayaa ayaera ka dhigayaan laakiin xanafiyadu oo marka baabulmucaamalaadka la joogo shaaficiyadu way adag yihiin inta badan oo waa daahiriya mararka qaarkood dee ay kuma dhadhowaadaan laakiin xanafiyada ayaa runtii waxaan u ahaa madhab dee la tajribeeyey oo la tijaabiyey oo dee dawladdii cusmaaniyiinta ayd baa ku shaqaynaysay iminka majalat alaxkaam alcadliya oo kale dee waa qaanuunkii ay ku shaqayn jireen weeye ayaa iyaga xaggaa mucaamalaadka oo dhan ayagaa inta badan iminka bunuugtan iyo masaa'ilkan mucasirka oo dhan inta badan waxaa loo qabsadaa axnaafdaa loo qabsadaa shaaficiyadu waa ku adegyihiin marka axnaafdu ayagu waxay ka dhigayaan midaan salamka ahayn shuruuddii markaa salamka oo dhan waxay markaa ka shardiyaan ma jiro saa daraaddeed ayay markaa banneeyaan kaana intaa ku soo dhaaf baaburahan rahandii ayuu baab yahay alrahan asalkiisa ahubuut baa la yidhaha alxaal araahina waa xaaladda jirtaa la yidhaahdaa sharcan ra'an maxaa la yidhaahdaa jaclu caynin maaliyatin wahiiqatin bidaynin yusawfaa minha cinda tacaduri اlwafaa bay yidhahdaan waxaa laga yeelayaa shay cayna oo muuqda oo xoolo ah ayaa wasiiqo iyo kalsooni looga dhigayaa dayn si looga oobsado oo looga goosto lacagteeda inta la iibiyo marka ay dayntii bixinteedii ay suurtogeli weydee ciddii daynta lagu laha ay bixin weydo waxaad qaadatay dayn masalan kaba soo qaad toban kun baad ninka amaahatay gaadhi baad markaa rahan uga dhigaysaa ood leedahay gaadhigaana hayso markaa jaclu caynin maaliya cayn maaliya oo misaan ahaan gaadhigaasa ayaad wasiiqo iyo kalsooni waxaad uga dhigtay dayntaa tobanka kun ee lagugu leeyahay ujeeddadana aad u dhigayseed ugu dhiibaysaana waa maxay waa in laga oobsado oo laga goosto lacagta gaadhigaa inta la iibiyo gaadhigaa inta la iibiyo lacagtiisa uu dayntii uga gooso marka dayntii uu ninkii bixin waayo laga soo saari waayo ayaa shaygii la iibinaya dayntiisa uu ka goosanayaa taas baa la yidhaahdaa arkaanta baabakana waa afar waa raahin iyo murtahin iyo marhuun iyo marhuunu bihi iyo siiqa waa shan raahin waa qofka ama diinka ah ee daynta lagu leeyahay tobanka kun misaalkeennaa qaatay ee gaadhiga bixiyey waxaa la yidhaha raahin qofkaa lacagta dayntaa bixiyey ee daa'inka ah ee tobanka kun qofka siiyey ee gaadhiga haysana murtahin baa la yidhaahdaa waa kaa rahanta qaatay gaadhigaa waxaa la odhanayaa marhuun waa shaygii la rahan dhigay dayntaa tobanka kun ee loo rahan dhigayna waxaa la odhanayaa marhuunu bihi ka sababtiisa loo rahan dhigay iyo siiqadii waan ku rahan dhigay shaygaa iyo waan rahan qaatay waxa weeye waa shantaa arkaantu farihaanun maqbuuda ilaahay baa yidhi yacni waxaa halkii qoraalkii iyo idiin gelaya farihaanun maqbuuda rahan gacanta lagu kala dhigay xadiidka saxiixayn bukhaari iyo muslim nebigu sala allahu calayhi wasalam diraciisii dagaalka waxa uu rahan dhigay nin yahuudi oo reer madiina abushaxmi la odhan jiray soddon saac oo shaciirahu ehelkiisa iyo reerkiisa uga qaaday ayuu rahan dhigay markaa waa arrin bannaan wuxu uhi sheekhu raximah ullahu tacaala yajuusu fiimaa baycuhu jaazakamaa saxa bidaynin haabitin qad lazima yajuusu rahnkii waa bannaan yahay fiimaa shay ayuu ku bannaanyay baycu qiibkiisi jaaza u bannaanaaday kamaa saxa si ugu ansaxay barhantii bidaynin daynin rahan laga dhigo haabitin sugan qad lazima oo laasimay laba ka mida shaygii marhuunta ahaa iyo shaygii marhuunu bihiga ahaa labadaa rugni buu beydkan inoogu sheegay shuruuddii waxaanuu yidhi sheekhu waa marhuuntii midi waa shaygii la rahan dhigayey wuxuu leeyahay waxa bannaan in rahan laga dhigo shayu iibkiisu bannaan yahay shay iibkiisu bannaan yahay oo la iibin karo leanna ujeeddaha rahanta laga leeyahay waxa weeye hadhow markay wakhtigii gaadhay ee qofkani daynta iska bixin waaye in la iibiyo lacagtii laga obsado dee shaygiiba shay aan la iibin karin haddii hadduu ay ku dhiibo wuhi aygaa rahanu hayso ayga sidaad odhan ma iibsamayo shay mutanajis ahoo nijaasoobay jirikaan subagahoo gebigiisao nijaasooba uraya yacnii ayaan rahan kaaga dhigay dee iibkiisaba ma bannaano ila waxaa la doonayaa shaygani inuu yahay shay iibkiisu bannaan yahay si hadhowta loo iibiyo weliba cayn waa inuu yahay dayn lama rahani karo dayntii aan kugu lahaa ayaana u rahana ma ansaxayo shaygu iibkiisu bannaa shaygaan iibkiisu bannaanayn ayaa ku baxayo oo lama rahan dhigi karayo shaygii marhunubihigaana wuu inoo sheego wuxuu yidhi shardigiisu waxa weeye kownuhu daynan haabitan laasiman waa inuu yahay dayn la garanayo mid waliba garanayo waa inuu dayn yahay cayntii baa ku baxaysaa cayn ayada rahan looma dhiga caynuu markaa ka qaatay ama madmuuna ha ahaato yacnii shay uu ka kiraysay shay uu ka ammaanaysay shay cayn ah ayada rahan lagama qaato ee waa inay dayn tahay qofkan dayn lagu leeyahay waa inay tahay haabitan dayntaasi mid sugan waa inay tahay maxaa meeshii ka baxaya wuxuu amaahan doono wuxuu iibsan doono lacagtiisa waa wasiiqa bay leeyihiinoo lagama horraysiiyo xaqa sida markhaatiga oo kale waxbaanu kala qaadan doonnaa markhaati waan ku sii maragashaday yacni waa sida markhaatiga oo kale waa inuu yahay haabit baynu nihi markaa waa inuu yahay shay laazim ah waa inuu yahay oo laasimay oo masalan jucluljucaala oo kale qof baa masalan haddii waa qofka waxaa ii soo qabta ama hebelo waxaa haddaad ii soo qabato intaasoo xoolaa baad leedahay jucli baa la yidhaha jucaala inoogu iman doontaa shaqadiina weli lama qabannin kaana ayana rahaniisii dhig weeye anaa qabanayo imminkaan ta u odhanayaaye anaa hadda soo helaye hadda rahan ii dhig maya dayntani wax sugnaadayba weli laasimayba ma aha waar iska joog baa odhan karaa kan kala bixi mayne waar iski waxba ii doonine isaga lafdiisii baa odhan karaa waar waxba dooni maayo ka bixi kara ilaana waa jaa'isu طarafayn qabla shuruuc mar hadday tahay wuxuu leeyahy mid walba inuu fasaho suqjucligii baa markaa meesha ka baxaya markaa shay aan laasimin lacagta masalan fii muddati alkhiyaar oo kale ayada way bannaantay baa la yidhi raandhiga oo yacnii aynun ila lusuum bay yidhahda xaggii lusuumka ayay ayadu u socotaa marka labadaa arkaantii labadaa shay marhundii iyo marhuunubihigii ayuu inooga hadlay yajuusu rahandii waa bannaantay fii maa kii baycu iibkiisu jaaza uu bannaanaaday shay aan iibkiisu bannayn rahan kuma bannaana kamaa saxa siduu ugu ansaxayba rahantii bidaynin dayn sababteed in loo rahan dhigo dayndoo haabitin sugnaaday oo qad lasima weliba laasimay oo go'ay oo aan markaa dhacaynin liraahin irjuc wallaahu aclam